kaa dhawaystay maxaan dhibta kaa ilaashay maxaan qalbigaaga dhowray maxaan dadka kaa dhawaystay maxaan dhibta kaa ilaashay maxaan qalbigaaga dhowray maxaan isu dhiirigeliyey anoo dhayalsada duntayda maxaantaada ku dhammiyey inaan qayrkaa ku dhaafo maxaan isu dhiirigeliyey anoo dhayalsada duntayda maxaantaada ku dhammiyey haddii laysdhaami waayo wanaag lama kala dhaxleen haddii laysdhaami waayo wanaag lama kala dhaxleen anoo dhexdhexaadinaay dhacdada maantiya jacaylka dhigxumo ku quuri maaye dhigaa ugu sharaf badno haddii laysdhaami waayo wanaag lama kala dhaxleen haddii laysdhaami waayo wanaag lama kala dhaxleen anoo dhexdhexaadinaay dhacdada maantiya jacayl dhigxumo ku quuri maaye dhigaa ugu sharaf badno maxaan kugu dheel halaabay maxaan dhabta kugu heesay maxaan ka dhursugay jacaylka maxaan kugu dheel halaabay maxaan dhabta kugu heesay kajiray dhaxanuga timaada anoo kugu dhaadanaya dhaliilo maxaad isaartay maxaan caashaqa dhankayga ka jiray dhaxanuga timaada anoo kugu dhaadanaya dhaliilo maxaad isaartay haddana dheg haddii la gooyo daloolkeedaan dhammaan haddana dheg haddii la gooyo daroolkeedaan dhammaan anoo dhexdhexaadinay dhacdada maantiyo jacaylka xumo ku quuri maaye dhigaa dhigaa dhigaa ugu sharaf badno haddana dheg haddii la gooyo daroolkeedaan dhammaan haddana dheg haddii la gooyo daroolkeedaan dhammaan anoo dhexdhexaadinay dhacdada maantiyo jacaylka dhegxumo ku quuri maaye dhigaa dhigaa dhigaa ugu sharaf badno haddana dheg haddii la gooyo daloolkeedaan dhammaan haddana dheg haddii la gooyo daloolkeedaan dhammaan anoo dhexdhexaadinay dhacdada maantiyo jacaylka xumo ku quuri maaye dhigaa dhigaa dhigaa ugu sharaf badno marka labaa labay isaaminay gulashada rumeeyaan ee ay aayatiiniyo nolol wadaaburaan marka labaa labay isaaminay gulashada rumeeyaan ee ay aayatiiniyo nolol wadaaburan allalaaska farxa ubax loo hibeeya abshirtooda caawana nimco ori noqotiyo abshirtooda caawana nimco ori noqotiyo asagiisoo idil mustafoy kowlataa gudubkood la taago waa aroosgalkoodii gudubkood la taago waa aroosgalkoodii allalaaska faraxa ubax loo hibeeya abshirtooda caawana nimco ori noqotiyo abshirtooda caawana nimco ori noqotiyo asagiiso idil mustafoy ka ulataa gudubkood la taago waa aroosgalkoodii gudubkood la taago waa aroosgalkoodii aamin dhe aamin Aminde ami, aqal rays le aamin aminde ami, bad khayr le aamin kadhe uka aamin aminde ami, aamin aamin dhe aamin aminde ami, aqal rays le aamin aminde ami, bad khayr le aamin kadhe urka aamin aminde ami, aamin noqda laba laba arwaaxadiyo ka midowday aragtida noqda laba ayaankiyo awadoodu idin shaaxay noqda laba laba arwaaxadiyo ka midowday aragtida noqda laba ayaankiyo cawadoodu idin shaaxay noqda laba adeeciyo ixtiraam ka kala helaa noqda labays eegto isu urfayo aamin noqda labays eegto isu urfayo aamin noqda labo asaaqdana loo furo ilaan gurin noqda abataliyo arxan huye lagu hugo noqda abataliyo arxan huye lagu hugo noqda laba adeeciyo ixtiraam ka kala helaa noqda labays eegto isku urfayo waabid noqda labays eegto isu urfayo waabid noqda labo asaaqdana loo furo ilaan gurin noqda abataliyo arxan huya lagu hugo noqda abataliyo arxan huya lagu hugo aaminde aamin amin de amin aqal raysle aamin amin de amin dad khayrle aamin kadhe urka aamin amin de amin aamin aaminde aamin amin de amin aqal raysle aamin amin de amin dad khayrle aamin kadhe urka aamin amin de amin aamin amin dhe aamin amin de amin aqal raysle aamin amin de amin wad khayrle aamin kadhe urka aamin amin de amin aamin ma anaa xilkay gabay maadaa xumaan wadaa ma ani yaa xanaaq badan ma anaa xilkay gabay maadaa xumaan wadaa ma ani yaa xanaaq badan ma adaan xaqay garan ma anaan xisaabtami ma adaan xaqay garan ma anaan xisaabtami ma aadaa xajin jecel ma anaa xifaaltama ma aadaa xajin jecel ma anaa xifaaltama ma adaan xaqay garan ma anaan xisaabtami ma adaan xaqay garan ma anaan xisaabtami ma aadaa xajin jecel ma anaa xifaal koryahay reer beegti talisiya xidarada jacaylka bal xalkiisa wiidi ma'aada xadgudub raba xaalkiina gabadh yahay reer beegti talisiya xidarada jacaylka bal xalkiisa wiidi ma anaan ku soo xulan ma adaa xigsiisanaa ma ani gaa'an ku xilan ma anaan ku soo xulan ma adaa xigsiisanaa ma ani gaa'an ku xilan ma adaan kalxaadniin ma anaa xagaayane ma adaan kalxaadniin ma anaa xagaayane ma aadaan xishoonin ma anaa xujun wadaa ma aadaan xishoonin ma anaa xujun wadaa ma adaan kalxaadniin ma anaa xagaayane ma adaan kalxaadniin ma anaa xagaayane ma aadaan xishoonin ma anaa xujun wadaa ma aadaan xishoonin ma anaa xujun wadaa adaa xasarad jecel xaalkiina gabadh yahay reer beegti talisi xidarada jacaylka bal xalkiisa wiidi adaa xasarad jecel xaalkiina gabadh yahay reer beegti talisiya xidarada jacaylka bal xalkiisa wiidi ma aada xasarad jecel xaalkiina gabadh yahay reer beegti talisiya xidarada jacaylka bal xalkiisa wiidi idiyo dhulkeeniyo weli caradaa kumaanad cidaan dumarba kula simo cidiyo dhulkeeniyo weli caradaa kumaan arag cidaan dumarba kula simo hayeeshee cudooni cibaarada adduunkiyo casharada ifka badan ha yeeshee cudooni cibaarada adduunkiyo casharada ifka badan almashada midku dooho calanka kuu suday hadduu calafku kaa diray almashada midku dooho calanka kuu suday hadduu calafku kaa diray aashaq lagu hungoobiyo nin xuni xiilkuu ku baday ku baday xiilkuu ku baday ragbaha wuuga caagine aashaq lagu hungoobiyo nin xuni xiilkuu ku baday baday ciilkuu ku baday rag baha wuuga caagine cidla nolosha kelinimo abkuu kuma qalantee caddarad yahay geyaanka nasiibka mar kale mar kale celi dogo nasiibka mar kale cugo cidla nolosha kelinimo abkuu kuma qalantee cadrad yahay geyaanka nasiibka mar kale mar kale celi ogo nasiibka mar kale ogo nasiibka mar kale mar kale celi ogo ragbaha wuuga caagine cadrad yahay geyaanka nasiibka mar kale mar kale celi ogo nasiibka mar kale ogo ruuxdayda iyo maanka uma rooni karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagi waraalliyaan helay rara awta ruuxdayda iyo maanka uma rooni karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagin moraaliyaan helay rara awrta bahashada ku soo ridatay rarankeedu ragba waa raggeedii ma ku riiqay bahashada ku soo ridatay rarankeedu ragba waa raggeedii ma ku riiqay run u sheeg naftaadiina ha iraadsan iga reeb hankaagiina ha iraadsan wadigu riyootuune ha iraadsan wadigu riyootuune ha i raadsan run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeb hankaagiina ha i raadsan wadiguriyootuune ha i raadsan wadiguriyootuune ha i raadsan sasabada riyaaqiina iyo reenka qosol iyo rakaad beena u raxlaynta ilma dhaaban rushaynaysa sida roobka in rumaystay bay dumar rabaystaane sasabada riyaaqiina iyo reenka qosol iyo rakaad beena u raxlaynta ilma dhaaban rushaynaysa sida roobka an rumaystay bay dumar rabaystaane gabdho orodka adigoon ku raysbeelin ragga kaan ku rabin laguma raad joogo rucle orodka adigoon ku raysbeelin ragga kaan ku rabin laguma raad joogo run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeb hankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeb hankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeb hankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan gobdaa dhowrsan diinbaa dhaxdina lagu dhaqdaa reere matanaha isdhowre calafku beeri ku ahaaday dheehashada kalgacalkay mar qudha dhabu midoobaane dheehashada kalgacalkay mar qudha dhabu midoobaane gobdaa dhowrsan diinbaa dhaxdina lagu dhaqdaa reere matanaha isdhowre calafka dheeri ku ahaaday dheehashada kalgacalkay mar qudha dhabumi siini gurdheef le dhadhan nolole iyo dhala caruur khayrle gurdheef le dhadhan nolole iyo dhala caruur khayrle dhabbadii geyaankiyo xaqa dhiirigelisene gurdheef le dhadhan nolole iyo dhala caruur khayrle gurdheef le dhadhan nolole iyo dhala caruur khayrle xorbaa dhiiran dhabariyo dulqaad daadashiya xeere dhallinyaro lamaanaha kalgacal dhiigga u horaysaa dhayanuur ka qaybsada axdiga dheelitirihiisa dayanuur ka qaybsada axdiga dheelitirihiisa xorbaa dhiiran dhabariyo dulqaad daadashiya xeere dhallinyaro lamaanaha kalgacal dhiigga u huraysaa dhayanuur ka qaybsada axdiga dheelitirihiisa dayanuur ka qaybsada axdiga dheelitirihiisa gabadha dhehle geesigu markuu keeno dhabankeeda aqal dhidibka loo taagayba noo ahaa dhaqane aqal dhidibka loo taagayba noo ahaa dhaqane gabadhe dhehle geesigu markuu keeno dhabankeeda aqal dhidibka loo taagayba noo ahaa dhaqane aqal dhidibka loo taagayba noo ahaa dhaqane dhabbadii geyaankiyo xaqad dhiirigelisene gurdheefle dhadhan nolole iyo dhala caruur khayrle gurdheefle dhadhan nolole iyo dhala caruur khayrle dhabbadii geyaankiyo xaqad dhiirigelisene gurdheef le dhadhan nolole iyo dhala caruur khayrle gurdheef le dhadhan nolole iyo dhala caruur khayrle dhabbadii geyaankiyo xaqa dhiirigelisene gurdheef le dhadhan nolole iyo dhala caruur khayrle gurdheef le dhadhan nolole iyo dhala caruur khayrle dhala caruur khayrle dhala caruur khayrle
haysto wanaagiyo wixilkaa sugayo inkastoon wakhtiga qaar uu yahan jiray inkastoon wanaagiyo wixilkaa sugayo inkastoon wakhtiga qaar uu yahan jiray markaad wada jirkeennii wiiqdaya girdhaysaan wixii wixii ka calool go'ay markaad wada jirkeennii wiiqdaya girdhaysaan wixii wixii ka calool go'ay waayihii luri jiray hadduwiidda kaa dhigay markuu wanaag kuwe kaa watadiga weatee waayihii luri jiray hadduu iida kaa dhigay markuu wanaag kuwa kaa watadiga weatee cashaqaa warkiisiyo welidiisa ilaaraag daxaan walwalaaye cashaqaa warkiisiyo welidiisa ilaara dhaxaan walwalaaye inkastoon waxyeeliyo yaa ilaalin jiray wadhi inkastoon wadnaha jeer kaga waabay hoy wacan inkastoon waxyeeliyo yaa ilaalin jiray wadhi inkastoon wadnaha jeer kaga waabay hoy wacan markaad iga wareegtaan anna kaba wecdoon wixii wixii ka calool go'ay markaad iga wareegtaan ama kaba wecdoon wixii wixii ka calool go'ay waayihii luri jiray hadduu iida kaa dhigay markuu wanaag kuwe kaa watadiga weatee waayihii luri jiray
kaa dhigay markuu wanaag kuwe kaa watadiga weatee cashaqa warkiisiyo welidiisa ilaara dhaxawl walahay cashaqa warkiisiyo welidiisa ilaara dhaxawl walahay cashaqa warkiisiyo welidiisa ilaara dhaxawl walahay welidiisa ilaara dhaxawl walahay miyuu niyadaada degiyey jacaylku nagaaday weli intuu nabdigaaga nabdigaagayaan miyuu ku naastaa qalbiga jacaylka miyaad la nooshahay jacaylka miyaad la nooshahay miyuu niyadaada degay jacaylku nagaaday weli intuu nabdigaaga nabdigaagayaal miyuu ku naastaa qalbiga jacaylka miyaad la nooshahay jacaylka miyaad la nooshahay nafada caashabee adduunka ma tahay mid ka mida naftaada naftaada ma tahay mid ka mida naftaadu nafada caashaqii adduunka ma tahay mid ka mida naftaada naftaada ma tahay mid ka mida naftaadu miyuu wadnahaagu nabaa mid taaqa qaba jacayl nasiibku qofku kurraacshay qofku miyuu ku nacaa waxyeelo naruuru miyaad heshaay naruuru miyaad miyaad ka heshaa miyuu wadnahaagu nabaa mid taaqa qaba jacayl nasiibku qofku kurraacshay qofku miyuu ku nacaa waxyeelo naruuru miyaad heshay naaruro miyaad miyaad ka heshaa naafada caashaqii adduunka ma tahay mid ka mida naftaadu naftaadu ma tahay mid ka mida naftaadu naafada caashaqii adduunka ma tahay mid ka mida naftaadu naftaadu ma tahay mid ka mida way naftaadu nafada caashaqi ah adduunka ma tahay mid ka mida naftaadu naftaadu ma tahay mid ka mida way naftaadu ah nafada caashaqi wiy adduunka ma tahay mid ka mida naftaadu naftaadu ma tahay mid ka mida naftaadu ah ma tahay mid ka mida naftaadu naftaadu ma tahay mid ka mida naftaadu duqul laygu dhehiyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dheerarshaay dhuxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdii caashaqayga nuqul laygu dhahiyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dheerarshaay duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdii caashaqayga nasab iyo gobaadey nasri iyo gargaarey nagi iyo dulqaadey nabad iyo badbaado nasab iyo gobaadey nasri iyo gargaarey nagi iyo dulqaadey nabad iyo badbaado nasiyay mar nuuraay nalka manka daaraay dudwadna ha ku taloo lagu nabay dhexdiisaay siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay sibaan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay nasiyay mar nuuraay nalka manka daraay dud wadnaha ku talo lagu nabay dhexdiisa sibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay sibaan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nooshahay naskii laygu heshiiyo nimco laygu daqiyo iyo naxariisti dunidaay nokii garaadkiyo neecawdi laabtiyo iyo diida jiiftaay naskii laygu heshiiyo nimco laygu daqiyo naxariisti dunida nurkii garaadkiyo neecawdi laabtiyo niyadayda jiiftaay habbaadiyo dhulduuglay nashaadiyo kaldeeqay bili iyo nasiibey nololiyo warwaaqo abadiyo dhulduuglay nashaadiyo kaldeeqay bili iyo nasiibey nololiyo barwaaqo nasiyay marnuuray nalka manka daaray dad wadna xaqu talo lagu nabay dhexdiisa siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay siibaan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay nasiyay marnuuray nalka manka daaray dad wadna xaqu talo lagu nabay dhexdiisa siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay Aa, siibaan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nooshahay nasiyay marnuuray nalka manka daray dad wadna xaqu talo lagu nabay dhexdiisa siibaan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nooshahay siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooladaho doqaa kala jaalaho yahay jamalkaaga quruxda jooggaag iyo muuqa wacan jaleecada eegmadaada indhahaad soo jiidataay dokaa kala jaadaho dokaa kala jaalaho yahay jamalkaaga quruxda joogaagiyo muuqa wacan jaleecada eegmadaada indhahaad soo jiidataay jawiga noloshaad saxdaa jacaylbad abuuraysaayo jawiga noloshaad saxdaa qalbigaad dhex jibaaxaysaay jidkii jidkii kalgacaylka noqo jawiga noloshaad saxdaa jacaylbad abuuraysaayo jawiga noloshaad saxdaa qalbigaad dhex jibaaxaysaay jidkii jidkii kalgacaylka noqo iyo kalgacaylka halista jallaafo intaad ka dhowrto intaad ku jaxaastid beherka jibiyo jibiya faraxiila ogu iyo kalgacaylka halista jallaafo intaad ka dhowrto intaad ku jaxaastid beherka jibiyo jibiya faraxiila ogu iyo dareenka waqtigaa weli jamashadiisa utuu jidhkiya hadbuu lahaa dhammaan jayaha ku faafay intuu jawagiil ku maalay ayuu ani ila jiciirtay jariiri cadiya dareenka ishligaa weli jamashadiisa intuu jiirhkiya halbuu lahaa dhammaan jayaha ku faafay intuu jawagiil ku maalay ayuu ani ila jiciirtay hadaase jacayli baray weliba jandheerta tumaye hadaase jacayli baray jutuub caashaqu ka weyne jikaar jikaarka ka dhowr naftayda hadaase jacayli baray weliba jandheerta tumaye adaase jacayli baray jujuub caashaqu ka weyne jikaar jikaarka ka dhowr naftayda jugtiyo kalgacaylka halista jalaafo intaad ka dhowrto intaad ku jaxasi deerka jibiyo jibiyo farax ila ogo iyo kalgacaylka halista jalaafo intaad ka dhowrto intaad ku jaxasi beerka jibiyo jibiyo farax ila ogo iyo kalgacaylka halista jalaafo intaad ka dhowrto intaad ku jaxasi beerka jibiyo jibiyo farax ila ogo iyo kalgacaylka halista jalaafo intaad ka dhowrto intaad ku jaxasid beerka jibiyo jibiyo faraxila ogo jibiyo jibiyo faraxila ogo jibiyo jibiyo faraxila ciidiyo dhulkeeniyo weli carada kumaan adag cidan dumarba kula simo ciidiyo dhulkeeniyo weli carada kumaan arag cidan dumarba kula simo hayeeshee cudooney cibaarada adduunkiyo casharada ifka badan hayeeshee cudooney cibaarada adduunkiyo casharada ifka badan almashada midku dooqo calanka kuu sudhay hadduu calafku kaa diray almashada midku dooqo calanka kuu sudhay hadduu calafku kaa diray lagu hungoobiyo nin xuni ciilkuu ku baday ku baday ciilkuu ku baday rag bahaw uga caagine caashaq lagu hungoobiyo nin xuni ciilkuu ku baday ku baday ciilkuu ku baday rag bahaw uga caagine cidla nolosha kelinimo abkuu kuma qalantee caddarad yahay geyaanka nasiibka mar kale mar kale celi ogo nasiibka mar kale ogo cidla nolosha kelinimo abkuu kuma qalantee cadrad yahay geyaanka nasiibka mar kale mar kale celi ogo nasiibka mar kale ogo nasiibka mar kale mar kale celi ogo ragbaha uga caagine cadrad yahay geyaanka nasiibka mar kale mar kale celi ogo nasiibka mar kale nasiibka mar kale mar kale celi ogo nasiibka mar kale ogo nasiibka mar kale ogo nasiibka mar kale nasiibka mar kale maxaan dadka kaa dhowaystay maxaan dhibta kaa ilaashay maxaan qalbigaaga dhowray maxaan dadka kaa dhowaystay maxaan dhibta kaa ilaashay maxaan qalbigaaga dhowray inaan qayrkaa ku dhaafo maxaan isu dhiirigeliyey anoo dhayalsada duntayda maxaan taada ku dhammiyey inaan qayrkaa ku dhaafo maxaan isu dhiirigeliyey anoo dhayalsada duntayda maxaan taada ku dhammiyey haddii laysdhaami waayo wanaag lama kala dhaxleen haddii laysdhaami waayo wanaag lama kala dhaxleen anoo dhexdhexaadinay dhacdada maantiya jacaylka dhigxumo ku quuri maaye dhigaa dhigaa dhigaa ugu sharaf badno haddii laysdhaami waayo wanaag lama kala dhaxleen haddii laysdhaami waayo wanaag lama kala dhaxleen anoo dhexdhexaadinay dhacdada maantiya jacayl dhibxumo ku quuri maaye dhigaa dhigaa yaa ugu sharaf badno maxaan ka dhursugay jacaylka maxaan kugu dheel halaabay maxaan dhabta kugu heesay maxaan ka dhursugay jacaylka maxaan kugu dheel halaabay maxaan dhabta kugu heesay maxaan caashaqa dhankayga ka jiray dhaxan uga timaada anoo kugu dhaadanaya dhaliilo maxaad isaagtay maxaan caashaqa dhankayga ka jiray dhaxan uga timaada anoo kugu dhaadanaya dhaliilo maxaad isaartay haddana dheg haddii la gooyo daloolkeedaan dhammaan haddana dheg haddii la gooyo daloolkeedaan dhammaan anoo dhexdhexaadinay dhacdada maantiya jacaylka xumo ku quuri maaye dhigaa dhigaa dhigaa ugu sharaf badno haddana dheg haddii la gooyo daroolkeedaan dhammaan haddana dheg haddii la gooyo daroolkeedaan dhammaan anoo dhexdhexaadinay dhacdada maantiya jacaylka dhigxumo ku quuri maaye dhigaa dhigaa dhigaa ugu sharaf badno haddana dheg haddii la gooyo daloolkeedaan dhammaan haddana dheg haddii la gooyo daloolkeedaan dhammaan anoo oo dhexdhexaadinaay dhacdada maantiyo jacaylka xumo kuu quuri maayo dhigaa dhigaa dhigaa ugu sharaf badna